From Washington, voice of America, VOA.
subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeenna qaybta af soomaaliga ee v oo idinkaga imanaysa washington
waa sax khamiisa bisha meey waa gaalka kun iyo sagaal iyo toban waxaad dhegeysanaysaa mawjadaha gaagaabi toban iyo sagaal iyo toban kilomitirbaani gudiyo soomaali.com afrikada tan saacad waa lixdii kii barnaamij washta tahay kobinka barkii habeenimo idaacadda saakana xaydinaya maxamed ibrahim saadaan
qodobada aad idaacadda masaaka dhegeystayaal maqli doontaan waxaa ka mid ah waqooyi bari oo koronto la-aan ay heshay muddo maalmooda marka waxaan codsanaynaa dowladda inay koronto ay hagaajin dad waa imaad madaxweyne waxaad kaloo dhegeysan doontaan murka taagan sidii loo soo xuli lahaa xildhibnada maamulka puntland ka hor doorasho dhowaan halkaasi ka qabsoonaysa waxaa kale oo maqli doontaan masaajid ku yaala magaalada baydhabo oo afurnay boqolaal qof oo danyar ciyaarihii iyo qodobada ayaad kala doontaan marka horese warkii haalanka madaxweynaha baacadii cubatay nooc cusub kusoo ordhay iiraan saacad ugu yar kadib markii madaxweynaha xasan rooney uu ka baxay qaybo ka mid ah heshiiska nukliga ee dalkiisu uu la galay lixda ee qudaha caalamka Trump ayaa wariye madaxweyne Koonfur Arbacadii shalay in ay jirto cunaqabateyn oo soo la saayo birta Iiraan dib u taagid fiis kaas oo ah meesha ugu weyn ee Iiraan dakhligu uu kaga cunaqabateynta Iiraan ee dhinaca saliidda oo ah meesha ugu weyn ee lacagta ay dalkaasi ka gasho ayaa raadin oo weyn ku yeelan doona qalkaasi xiisada udhaxaysa Iiraan iyo Maraykanka ayaa toddobaadii la sudhaafay si weynaatay xarunta gaashaandhigga Pentagon ayaa gobolka u dirtay markab ay saareen booyin nukliyeer ah iyadoo Pentagoonkuna uu sheegay in laga yaabo in ciidanka waa in Iiraan khatar ku tahay ciidanka Maraykanka ee gobolka jooga saraakiisha mosambik ayaa waxay mashquulsan sidii ay uga gacan sarreyn lahaayeen cudurka daawanka oo ka dhacay waqooyiga dalkaasi kadib markii ay burbisay duufaantii kenya ee ku dhufatay bishii afray duufaanta oo ahayd tii labaad ee dalkaasi ku dhuftay bishii toddobaada waxa ay baabi'isay xaruntii caafimaadka iyadoo caalusay guri biyaha ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa waxaa ku qiyaasay ilaa iyo boqol iyo sagaashan oo qof inay u baahan yihiin gargaar caafimaad ama ay khatar ugu jiraan cudurro sida kuwan afreenka ururkaasi ifnaydu jaray duufaanka kanif ayaa timid iyadoo dalka mosambik uu waxaan kula jiray si uu la tacaali lahaa saameynta ay ku yeelatay duufaanka iraq oo caddaba ka dhigtay guriga baha u dishay mosambik iyo malawi ee kun ilaahay gargaar caafimaadka sida qaar ku dayansa ah waxaa ku taageeray wasaaradda caafimaadka ee mosambik iyo sudan filim gobolka iran nusli kooda kale ee dagaalka
halkaasi socotaa waa wartaan ka dhigay laakiin si booy ay samaysan shiido qarti isla wixii hormayo wariyaha biyada ee ku dhafa arintii ay soo waafay guud ahaan halkan wax laga iyo korontaan basnoor fatay qaybta tirsan gobolkani
kenya power ee shaqooyinkan waxaa leenahay elka ka wareejaan waxaan dhihi lahayn kenya power haddii shaqada qabtoyinkan azar mar walaaliya waxaan idin codsanaynaa madaxaadiina marka magacdiin wax walba noo soo dhadhawaysiina hadda han iga dheerayna oo noola soo wey aad idin garabtayna rabnaa anagana marka waxaan codsanaynaa dowladda koronto ay hagaajin dad waa madaxweyne gatada waaweyn gobolka ayaa sidoo kale ka caabanayay saameynta dhaqaalo ay ku yeelatay korontada xilli gobolkan ay looga baahan yahay koronto waafiya dadka gaarto bisha maraykansan ee khaldaankee lagu jirana ay tahay inta badan adeegyada dadka ay isticmaalaan xiriir dhow ay la leedahay korontada waxaan dhibaato ku qabnaa oo ka sheeganaynaa sida tiimarka magaalada ayaan ka sheeganaynaa waxaa la joogaa bisha ramadanka oo barakaysnay masaajidda u tukan yahay dhibaato aawgeed kuleel wax noogu daran oo dhibaato ugu hay waxaa waaye masaajiddan ku tukan lanahay dhibaato fara badan aan ugu haysata meesha taraawiixda waa la tukan yahay kuleel awgiis dowladda waxaan ka codsanaynaa dhibaatada jirta inay wax qabato deegaanka wajir mandheera iyo gaarisa xiliyadii habeenkii dadku cibaadaysaya ayaa xilliyada ugu faraha badan ee dadku haata xabashada badan ay ka qabaan oo intooda badan ay kuu sheegeen masaajidu ay noqon kuwo koronto la'aan cibaadadu isaafaysan ugu karin magaciiga waxaa la yidhahdaa mudane ciisa aroore oo laga soo doortay taajwood waxaa nasiib darre inay afartan saddex saacadood lasoo dhaafay adatan aynan laga helin ee dab ayadoo ay tahay bishii ramadaan a- arrin aad aad loo dansay inay ku dhaceen dadka ku- magaalada sida gilix oo fikirda ummadda hanka inay tahay inaad aad soo jinjisa oo naagta waxaan qaadno anasayna kii aan layti laba toban saac wadnaga dansa aad nidaamkan aad sii socdo arin magaaladan inaysa arrintan ay qori doon magacayga waxaa jiidsan isaga laga soo doortay ibraahimjina annagoo kan u dhimtaano aqabi ka jiraan sababta kortana socdo kadib waxaan uga sheegay in barnaamijyada ay ay jiraan xaruma jirnaay ama loo luusinayo sidaa awgeed waxaan jeclay inaan siiyo xadarka dadsi marka soo waxdaana wajaha marka sida haystaa marka aan socdo ama ilaahay siiyo ibrahim waxaa ugu horreeya county dar video uga warmay inay shaqeeyaan korontaasi county jero
jubaland wax ka taagan marya foogan hareeyadka loo doono xildhibaan cusub ee jubbaland ee dhan la filayo in doorasho ka dhacda magaalka shinyo qaabkan ayaa sii xoogaysteen markii dhowaan gudoomiyaha guddiga doorashooyinka xubnaha jubbaland xamse cabdire uu sheegay in odayaasha dhaqanka jubbaland ee kordhi usoo gudbiyo qoyiye magacyo saddex qof uu ka xor doono si uu noqdo xildhibaanka beesha matale yaa soo qoyay shaqada soo baxay abro waxu jiray guddiga ugu ee wataan ku sheegay xubnaha inuu ka soo ee maamulka kama soo baxay kala soo saddex qof waxaa uu filinta kaliya loo diri doonaa hadal gudaha guddiga doorashada jubbaland waxaa ka horjeed qaar ka mid ah dhaqanka ee jubbaland iyo siyaasiyadda deegaanada kuwaas oo arrintaas ku tilmaamay mid aan shahayn sultaan xasan ibrahim waxa uu ka mid yahay madaxda dhaqanka ee jubbaland cusub ee jubbaland oo la filayay dhado shan iyo tobanka abril ayaa dib dhacay mana cadda ilaa hadda xil qabsoon doonto waxaa sidoo kale weli loogu tagay doorashada madaxweynaha jubbaland ee shan iyo tobanka bisha agost ee socota ku dhici doonto xilligaasi iyo england xareed v o a nairobi
subax wanaagsan madan wanaagsan dhegeystayaal masjid weyn oo ku yaala galada baydhabo xarunta gobolka baay waxaa sanad walba afro u sameeya dad ah oo dad badan beer oo dhasana ah soo socotay iyada oo dad wanaagdii ayaan kharashka ku baxa afurka dadka dayta warbixin arrintaas ka hadlaysa waxbay dhab soo dawiyeen mukhtaar xamed cadoosh in ka badan shan boqol oo ruuc ayaa furin loogu sameeyaa masjidka jaamaca ee magaalada baydhabo dadka raashinka afurka laga siiyo masjidka jaamaca ayaa ah dadka daya ee ku nool fada magaalada baydhabo iyo qaar ka mid ah barakacyaasha raashinka afurka ee dadka masjidka jaamaca imaanaya la siiyo waa mid bisil ama qaarkood in bacal loogu shuba ay qaataan xaafadahooda halka kalena sababta ay ku naan marka la cadamo maqrika fawlabre oo kamid ah haweenka afurka laga siiyey masjidka jaamac ayaa ka sheekaysay afurka halkaasi laga siiyo dad badan ayaa aada uga qayb qaata afurka dadka danyarta waxaana goobta afur loo siiyay laba soo gaaro dhalinyaro badan mutabaqiina kuwa hawsha afrinta ka qayb qaata cabdulaahi aadan maxamed gediis oo kamid ahay goobta afur biya ruux ayaa eegay talaabo wanaagsan tahay dadka danyarka in la adiyo isagoo dalba haysta ugu baaqaal ugu baahan inay afraan
dareenkaaga marka sidaad aragtaa dadka arrinta sameeya dadka qofka sameeya kaasi kaasi jashasi inta kaas oo kaas si mutayn si gaarto ilaa sheekada gaar habadiyo asgar dadka tinyada jet sidoo sheekay ay ahmad kadama ayaa urin u sameeyay inta dhexeysa shan ilaa kun qof waxaan ka qayb qaatay tasha fuqa ganacsiga diyada dibadda iyo qaar ka mid ah suulinta xeerarka ayaa bashir maxamed adan bashir oo ka mid ah guddiga masjidka jaamaca ayaa uu sheegay in ka badan shan iyo toban inay wadeen rusha urinta islaamka ay keenayeen dadka dadka ay bayda ku nool
waxaan lasiiyaa afur safaari ah bacaha iyo ayay ku qaataan iyo sharaabkooda iyo timirta iyo shambashda iyo waxyaalahaas qaataan kuwa waxay fari ah oo xirti iyo lumadii iyo qalbacamigi dadka weyn oo masaajidada degaan musaafir ah ayaa habeenkii bacda aqri masaajid fadhi afraa kuwan waxay sugayaan waa safari adgey magaalada gaarida fog sida wixii ilaah gaceen ku gelin bris moos harab iyo suudkaas baan siinay dad ubayl iyo weyn ka faa'iideysa marka jamac lagu xiyo kuwaas dad danyar oo xaafadaha qayba ku nool waxaa marka soonku nabada siiya lahayeen si ay farxad cid uga qayb qataan dad kale ee haysta mukhtaar macatoosh v o a dhabo
markii helka laga qaaday madaxweyne hore ee islaamkan albashir roberto kaarsa oo noogu soo diray magaalada qaahira wariyaheena v o a xuseen xusaan hanuuni madaxda militari meelgaarka ee dalka suudaan cabdilfataax alburhaani ayaa kala weceliyey dejinacna si xunka ay uga jihayana xukuumadda rayda alburhaani xaqiinay siyaasadda dalka kala xaajooyana si oo aan lahaa bamuraa mara golaha militari meelka dalka suudaan ayaa sidoo kale sheegay wasiir ku-xigeenka arrimaha dowladda maraykanka uu sosiyey militari suudaan inay xooga saaraan sugida iyo cadaha cagsi xaggaas iyo siyaasadda suudaan ay ku dhintay ay samaynayaan waxa ugu yaraa ama diido ka dhamidamada yaamyaasha gacalkaasi ayaa ku baaqin dadka jaamacana ama diido gudaha halkii ay gaadhiyaan ilaa ay ku dheeyaana in ku kaabiyaan dalka rayda warka kale oo baasiya hormuud u ah kacdoonka ay dalka suudaan ayaa sheegaya in siyaa waxyaabo sameynayaan afka ay xarfay tiriga suudaan laakiin cabdilatiir ka wadayaasha ayaa isaan wax heshiisa oo kaadan tiriga kala guraa iyo iyaga iyo inuu shir badan ee ma xalka siyaasadkaasi taban intii la leeyo meeqa soo ay kale in shaxsi kale qosma la sheegay dadka kale rektoonka weeyay tiriga dadka jaan u ahaa diga jaa ma jaa arima xidal tii sabna dal ina kala wadi dadka u fadhi xiriir fahor ila si ku kandana ay marxu ku cunta shaa oo san ku dhala kidabta ka iyo bulka sana iyo nabi al shaa sifi oo ay
dawacadaatay qiimaha igu joogo iyo waa raacib inay sotay oo tahay aamin aamino qof waxu aaminsiya samayn karo inuusan raja dhigin dad badan oo caan ayaa ka ciyaartaasi oo uu kamid yahay hose minho oo hadda falanqeey ka ah telefishin bin sports wuxuu sheegay in anfi la tago garoonka liverpool oo lagu ciyaaro oo lagu badiyo yacni atmosferka ama xaaladda meesas ka jirto inay tahay wax adag marka wuxuu kuleeyahay clob ayaa ciyaartaasi ama tababaraha liverpool ayaa ahaa ninka qotay inay sidaas wax u dhacaan wuxuu xakameeya lagu leeyahay leo mis ah ninka ugu wanaagsan kubacaa tirada si loo arko oo barcelona ah ka wado waxaa shaqa adag binho oo u dhashay dalka brazil oo isagu inta badan indhaha ku hayay lemesi xataa waxaa dhici kartaa bilowgii hore xataa in haamaanka aada jaalaha u taageen ciyaartoyda barcelona ayaa waxaa la leeyahay waxay xoogga saareen meeshii ay goolinahaayeen inay raadiyaan hab ay qof kamid a ciyaartoy liverpool garoonka uga saaraan sida inay roos ama xamadda casaanka walqaaleen waxaa arkaysaa siday u dhalahayeen sergisket iyo suwares oo aad isugu dayayay mar walba ciyaarta muranka abuuriyey marka waxaa la leeyahay meeshii loo baahnaa inay diiradda saaraan shabaqa liverpool siday uga guulisahayeen cabashadooda badneed iyo isturkooda ciyaartii habeenka xalay unima kooxda kooxaha ajax amsterdam ee dalka holandsan iyo kooxda tottenham ee dalka ingiriiska waxaan ogeynay ciyaar hore ay kusoo dhamaatay hal eber oo ay leyd kooxda ajax habeenka xalay waxaa dhahay waxaa dhihi karaa kaarti real madrid iyo juventus ay xalay ka soo xaday kooxda ajax sababtoo ah wixii ay soo samaysay wax lamid ah ay ugu sameeyey tusaale ahaan real madrid ayaa boortay garoonka ajax waxay soo badiyeen kadib waxay garoonka real madrid waxaa la raayay inay soo doonto maadaama ay meel banaanka ah garoonkeeda kusoo badisay laakiin ajax ayaa soo baxay oo mucjiso lama faanayay noqotay si lamid ah ajax waxay boortay toddobaadkii garoonka cusub ee tottenham ay satay kusoo badisay iyo eber iyadoo farxad ku jirta ciyaartii xalay u laabtay laba gool ay lareen iyo waxba ay ku mareen koox tottenham cidna ma filaynin wixii xalay dhacay waxay barcelona iyo liverpool kale tottenham qaybtii ay ciyaartay waxay la timid gool markii ciyaar gool la timid tababarka wuxuu sameeyay difaaciyo bedel tir iyo wuxuu bedelay daawo suwaar labada difaac ee bidix iyo midka saarna taas bedelka wuxuu la meel weera oo u dhashay argentina oo fudud ciyaartoy akina waxaa maadaama ka muuqda eego dadaalka imtiniin ee kubasay isu dhiibanayeen hananka ku yaab laakiin wadatay in difaaciyo meel kasmuura uu naha gooyo heerashii kooxda ajax maxay tahay waxay ciyaartoydii dadaalka badneed ayuu bataas ee ka ee ta uu asaga kansaday ciyaartaas firfircoon soo beeyay ee la hagisiyaakaasi ee isbay sacayaan oo tottenham buuxiyeen waxay ka tagtay soo marisay aad ma baqadan saxaasada soo gabeynaa mid ay dhintay aan ku ma yoqon
Thank you.